galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab jimco ah bisha maarj ee sanadka waa sideed waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xuska maalinta haweenka adduunka ee sideedda maarj
munaasabadda sideedda maarso oo haweenweynaha adduunka oo dhan ay u dabaaldegaan soomaaliya adduunka ay qayb ka tahay munaasabadaasna si aada iyo aada ayaa dalka soomaaliya looga xusaa
marxalado badanaa jiro iyo xaalado badan waxaa waaye xaaladahaas iyo wax walboo jiro haweenka soomaaliyeed kaasasan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan hadday tahay nabadda bulshada siyaasadda horumarinta qoyska
waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan khudbad uu xalay labada aqal ee koongareeska ka horjeediyey madaxweynaha maraykanka jo biden madaxweynuhu uu si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray waxa uu yidhi kiibaad markii ugu horraysay oon koongareska soo galay waxa uu xusay in lix iyo soddon sano uu senatar soo ahaa waxaa kaloo uu sheegay in afartameeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne ronald reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeedshay
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden oo digniin u jeediyey israa'il ayaa u sheegay in sahayda gargaarka bini'aadanimo iyo ilaalinta badqabka rayidka aysan ahayn wax gorgortan la gelin karo isagoo ku baaqay in xabad joojin deg deg ah laga gaaro dagaalka ka socda khaza ee u dhexeeya israa'il iyo xamaas biden ayaa sidoo kale xalay ku dhawaaqay qorshe ay milatariga maraykanka ku doonayaan inay deked kumeel gaar ah kaga dhisaan xeebta khaza ee badda mediteraneanka si looga soo dejiyo sahay gargaar oo ay u baahan yihiin dadka ku goodoomay dagaalka khaza isagoo xalay jeediyey khudbadiisii sannadlaha ahayd ee madaxweynayaasha maraykanka ay u jeediyaan labada aqal ee koongareska ee sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada ayuu biden sidoo kale sheegay in ciidamo maraykana aysan halkaasi fariisan ku yeelan doonin dekeda kumeel gaarka ahna ay kordhin doonto gargaarka galaya khaza isagoo intaa ku daray in israa'il looga baahan yahay inay doorkeeda ciyaarto biden ayaa caddeeyey in maraykanka uu hormuud u yahay dadaalada gargaarka bini'aadanimo hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo ku dhowaad laba milyan oo falastiiniyiin ka barakacay guryo ku yaala xaafadaha burburay ee dagaalka khaza ay gargaar u baahan yihiin waxyaabaha kale ee khudbadiisa uu kaga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha siyaasadda dibadda iyo gudaha isagoo sheegay in xornimada iyo dimuqraadiyadda ay halis wajahayso gudaha iyo dibadda maraykankaba horumarinta tacliinta dhismaha anrahde dhimista daynta dowladda iyo inuusan ogolaan doonin in la baabiyo adeega caafimaadka ee obama care faahfaahinta iyo weliba falanqayn ku saabsan khudbadda madaxweyne jo biden uu xalay u jeediyey labada aqal ee golaha sharci dejinta maraykanka idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan dabley ku sugan dalka nigeria ayaa in ka badan arday khamiistii ku afduubtay iskuul ku yaala magaalada kuriga ee waqooyi galbeed ee dalkaasi macalin iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka kuriga iyo waalidiinta caruurta la la-yahay ayaa sheegay in afduubkan oo ah kii labaad oo toddobaad gudihiisa dhaca uu yahay kii ugu ballaarnaa ee loogu geysto iskuul ku yaala nigeria tan iyo sanadkii kii mas-uuliyiinta maamulka gobolka kaduna ayaa xaqiijiyey afduubka ka dhacay iskuulka laakiin ma aysan soo bandhigin faahfaahino dheeri ah oo ku saabsan ardayda la qafaashay iyo meesha ay ku sugan yihiin warar jimcada maanta ah ka soo baxaya magaalada caasimadda ee abuuja ayaa sheegaya in maamulka uu dowladda ku wargeliyey in shan iyo labaatan ka mid ah ardayda la afduubtay ay dib ugu laabteen guryahooda laakiin la la'yahay laba boqol iyo shan iyo toddobaatan arday oo kale maamulka iskuulka ayaa sheegay in boqol shan iyo toddobaatan ka mid ah ardayda la afduubtay ay da-dooda u dhexayso siddeed ilaa iyo shan iyo toban sano jir kooxaha burcadee afduubka ka geysta dalka ku yaala galbeedka afrika ayaa muddooyinkii u dambeeyey qafaashay boqolaal ruux gaar ahaan gobolka waqooyi galbeed waalidiinta iyo dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay afduubka amni darro ka jirta aagga uu ka dhacay waxayna ku baaqeen in la sii daayo ardayda amnesty international ayaa sidoo kale waxay ugu baaqday mas-uuliyiinta nigeria in iyagoo nabad qaba ay soo badbaadiyaan ardayda ayna la xisaabtamaan dambiilayaasha ururada midooda afrika midooda yurub iyo maraykanka ayaa jimcada maanta ah soo dhoweeyey go-aanka dowladda senegal ee ah in doorashada madaxtinimo lagu qabto afarlabaatanka bishan maarj kadib markii toddobaadyo ay dalkaasi hareeyeen rabshado iyo mudaaharaadyo ka dhashay dib u dhaca ku yimid doorashada iyo falcelin ka timid ama ay bixiyeen maraykanka iyo midooda yurub madaxweyne mike sol ayaa senegal geliyey mid ka mid a qalaalaasihii ugu xumaa muddo tobannaan sano ah kadib markii daqiiqadihii u dambeeyey uu dib u dhigay codbixintii doorashada madaxtinimo oo markii hore loo ballansanaa inay ku dhacdo shan iyo labaatankii bishii februari ee lasoo dhaafay kadib muddo bil ah oo hubanti la-aan ah oo ka dhalatay dib u dhaca codbixinta iyo qayladhaan gudaha iyo dibadda oo isbiirsaday golaha sare ee dastuurka ee senegal ayaa khamiistii ku heshiiyey in doorashada la qabto afarlabaatanka bishan maarj ka hor intaaysan dhammaanin muddaxileedka sool guddoomiyaha midooda afrika muuse faki ayaa qoraal uu soo saaray ku soo dhoweeyey tallaabada guddiga isagoo intaa ku daray in go-aanka qabashada doorashada ka hor muddaxileedka madaxweynaha ay ka tarjumayso adkeysiga dimuqraadiyadda senegal maraykanka oo si la mid ah soo dhoweeya ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dadka reer senegal iyo taageeradooda dimuqraadiyadda iyo doorashooyin xor iyo xalaal ah sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ama ku soo baxay barta ex ee waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka qaybteeda afrika midooda yurub ayaa sidoo kale soo dhoweeyey go-aanka waxaana uu ku baaqay ololo doorasho oo nabdood iyo in la qabto codayn lagu kalsoonaan karo dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nagayntaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xali jeediyey khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynayaasha maraykanka ay u jeediyaan labada aqal ee koongareska ee sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada jo biden ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha waana khudbaddiisii saddexaad ee noocan ah tan iyo intii uu xilka la wareegay bishii januari ee sanadkii laba kun iyo labaatankii haaruun macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyey khudbadda jo biden
waxa uu sheegay madaxweyne jo biden in xornimada iyo dimuqraadiyadda maraykanku ay halis ka waajahayso gudaha iyo dibaddaba isagoo si gaar ah u weeraray madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynihii jagada uga horreeyey donald trump
overseas putin of russia is on the march invading ukraine
waxa uu yidhi dhinaca dibadda butinka ruushya waa uu isballaarinayaa ukraine ayuu ku duulay jahawareer ayuu ka abuuray yurub iyo inta ka shisheysaba haddii qof halkan jooga uu aaminsan yahay in putin uu ku joogsan doono ukraine waxaan idiin xaqiijinayaa inuusan ku ekaan doonin waxa uu sheegay madaxweyne jo biden in ukraine ay joojin karto putin waase haddii ay yidhi aan garab istaagno ukraine oo aan siino hubka ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan
They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers in war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way.
inama weydiisanayaan ayuu yidhi askar maraykan ah inaan u dirno dhab ahaana ma jiraan askar maraykan ah oo qayb ka ah dagaalka ukraine wayna iga go-an tahay inaysan taasi isbedelin laakiin hadda taageeradii ukraine waxaa hor istaagay ayuu yidhi kuwa doonaya inaan cidlo uga dhaqaaqno hoggaankii aan u haynay dunida mar uu ka hadlayay madaxweyne jo biden haalista dimuqraadiyadda ee gudaha waxa uu tusaale u soo qaatay uuna weeraray madaxweynihii isaga talada ugu horreeyay donald trump oo uu ku eedeeyey inay taageerayaashiisu galeen aqalka koongareeska saddex sano ka hor waxa uu sheegay inay hadafkaasi ay ku guuldaraysteen
My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies.
waxa uu yidhi madaxweynihii iga iga horreeya talada iyo qaar idinka mid ah kuwiina halkan jooga waxaad doonaysaan inaad aastaan runta january lix taas yeeli maayo waa wakhtigii runta la sheegi lahaa beentana la duugi lahaa marka aad guulaysatid keliya miyaad waddankaaga jeceshahay waxa uu sheegay madaxweyne Bi- joe biden in la ixtiraamo doorashada xor ah iyo xalaasha ah oo waddanka ka dhacda waxaana uu sheegay in gacanka hadal siyaasadeed aanu meel uga bannaanayn maraykanka waxa uu intaas ku daro uu sheegay in xafiiska uu yimid si uu uga bixiyo dalkan maraykanka mid ka mid a marxaladihii ugu adkaa ee taariikhda waddanka soo mara oo uu ka mid ahaa cudurkii covid iyo faldembeedyo waana samaynay ayuu yidhi taas inkastoo mar walba aysan wararka ku jirin
America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America, in all Americans.
waxa uu yidhi dib u soo rogaal celinta maraykanka waxaa ku dhisnaya mustaqbal mustaqbal maraykan ah oo wax kasta ay suurtagal ka yihiin dhismaha dhaqaale ka bilowda dabaqada dhexe oo inta kalena gaadha oo aan inta qaniga ah ee sare keliya ka imanin kaasi oo maal gashanaya ayuu yidhi dhammaan maraykanka iyo dadkiisa si loo xaqiijiyo in qof walba uu fursad helo iyadoo aan qofna cidna looga tegayn waxa uu sheegay madaxweyne joe biden inuusan ogolaan doonin in la baabi'iyo barnaamijka caafimaadka ee obamacare waxa uu sheegay inuu maal gashan doono tacliinta una kordhin doono mushaharka macalimiinta islamarkaana uu doonayo inuu dhimo deynta lagu leeyahay dowladda dhexe ee dalka maraykanka uuna taageersan yahay hanaan canshuur qaadis oo cadaalad ah oo aan canshuur dhaaf xaqdarro ah u samaynaynin inta qaniga ah waxa uu ugu baaqay xubnaha koongareeska inay ansixiyaan sharci qabyo ah oo wax looga qabanayo muhaajiriinta soo gelaysa maraykanka waxaana uu sheegay inuusan cada- cadaawad gaar ah u muujinayn muhaajiriinta I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families.
waxa uu sheegay madaxweyne joe biden inaysan ka suurtoobin inuu muhaajiriinta u muujiyo inay yihiin dad xun oo aan dhaha oo ma dhahaya ayuu yidhi waa kuwa sumaynaya dhiigga waddankeena kala reebi maayo ayuu yidhi waalidiinta iyo carruurtooda mamnuuci maayo ayuu yidhi dadka diintooda awgeed siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka waa waxaa tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay horraanteedii hareeyey dagaalka khaza ee u dhexeeya israa'il iyo xamaas oo dhimasho iyo baahi badan oo bini'aadminimo ay ka dhalatay dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan sahay cirka uga daadisay boqolaal kun boqolaalka kun ee qof ee ku gaajaysan khaza hase yeeshee madaxweyne biden ayaa ku dhawaaqay qorshe ay milatariga maraykanku ku doonayeen inay deked uga dhisaan kumeel gaar ah xeebta khaza ee badda mediterraneanka kusii jeeda waxa uu sheegay inaysan ciidamo maraykan ah halkaasi fadhi ku yeelan doonin waxa uu sheegay oo kale in dekeda kumeel gaarka ah ay kordhin doonto gargaarka bani'aadminimo ee galaya dal- ee galaya khaza waxa uu sheegay in israa'iil looga baahan yahay doorkeeda inay ciyaarto waxaa kaloo uu sheegay in xalku uu ku jiro in la dhiso ama ay jiraan laba waddan oo olog ah oo ay kala leeyihiin israa'iil iyo falastiiniyiinta
mahadsaned haaruun macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay dhinaca kale jamhuuriyiinta ayaa u soo xushay mid ka mida senataradooda ugu da-da yar kate brad oo laga soo door aan idhaahde kati brit oo laga soo doorto gobolka alabama si ay u jeediso khudbadda jawaabta jamhuuriyiinta ee hadalka u- uu jeediyey madaxweyne biden maxamed colaad xasan ayaana noo soo koobaya xisbiga jamhuuriga ayaa doortay keri bret oo ah qofka ugu da'da yar xubnaha xisbiga jamhuuriga ee koongareeska inay u jawaabto madaxweyne biden brit oo u ekeed inay muuqaalkeeda ku duubtay jikada gurigeeda ayaa biden ku dhaleecaysay siyaasadihiisa dhaqaalaha cadaaladda iyo arrimaha dibadda waxay tidhi waddankii aynu naqaanay ee aan jeclayn faraheenna ayuu ka sii baxayaa waxay intaasi raacaysay oo ay tidhi waxay u egtahay in jiilka xiga uu fursado yar haysto marka innaga laynoo barbardhigo waxay tidhi waxaan ka walwalsanahay carruurtayda inay ku noolaan doonaan riyadii maraykankiiyo in kale waxay intaasi raacisay saddex sano gudahood siyaasadaha biden waxay dardargeliyeen in ameerika ay hoos u dhacdo marka laga hadlayo dhinacyada dhaqaalaha amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadday ka sii hadashay ayay tusaale u soo qaadatay ka soo bixi afghanistan iyadoo sheegtay inay arrintaasi ahayd mid isku dhex yaaca waxay sidoo kale ka hadashay heshiiska nukliyeerka ee iiraan oo ay sheegtay in biden uu ku guuldaraystay iskudaygiisii inuu badbaadiyo heshiiskaasi brit ayaa ka mid ahayd sagaal iyo labaatan senatar oo kasoo horjeesaday codsi uu biden u jeediyey kaasoo lacag dheeraada ugu dalbanayay ukrain iyo israel inkastoo markii hore ay taageero xoog badan u muujisay israa'iil dhinaca socdaalka ayay baiden ku eedaysay loolanka lagala kulmay muhaajiriinta badan ee soo gaadhaya xadka koonfureed ee dalka iyadoo dhaqaalaha ka hadlaysa ayaa waxay tidhi qoysaska shaqeeya waxay la daaladhacayaan sidii ay nolol maalmoodkooda u soo heli lahaayeen iibsiga guryaha oo sarreeya iyo lacagta carruurta lagu hayo oo sarraysa way ku adag tahay qoysasku inay mustaqbalkooda qorshaystaan waxay intaasi raacisay qoysaska maraykanku way rafaadsan yihiin meesha uu baydhanno ku faanayo in hannaankiisa dhaqaaluhu uu si wanaagsan u shaqaynayo mitch mcconnell oo madaxa jamhuuriyiinta senadka oo ka hadlay aqalka koongareeska gudihiisa ayaa isna baiden ku eedeeyey siyaasadihiisa arrimaha dibadda iyo go'aamadiisa dhaqaale isagoo dhaleeciyey siyaasadaha baiden ee bidixda jira
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay khudbadaasi sanadlaha ee madaxweyne jo biden xalay uu ka hor akhriyey kulan weynaha xildhibaanada labada aqal ee koongareska oo sidoo kale ay ka qayb galeen golaha wasiirada garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka afraad ka tirsan shacabka oo sababa oo markaasi sababo kala duwan loo martiqaaday iyo madax shisheeye sida ra-iisul wasaaraha dalka sweden oo ag fadhiyey marwada madaxweynaha maraykanka mrs jill biden haddaba khudbadaasi oo si weyn maraykanka looga sugayey oo malaayiin qof ay xalay ay daawadeen waxaa ka mid ah dadka guryahooda ka daawaday madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabarow tafaftiree maxamed colaad xasan ayaa yabarow goor dhoweyd ka waraystay arrimaha la xiriira nuxurka khudbadaasi madaxweyne biden uu xalay u jeediyey labada aqal ee sharci dejinta maraykanka sidaan ayayna u dhacday ama u dhacay waraysigii colaad uu la yeeshay yabarow
cabdiraxmaan marka hore dadka aan fursadda u yeelan inay arkaan madasha khudbaddu ka dhacday iyo guud ahaan jawiga xalay madaxweynaha lagu qaabilay fikirka sii dhegeystayaasha mahadsanid jawi farax badan ayaa ka muuqday oo si weyn buu aqalka cadi uga soo tabaabushaysay khudbaddan madaxweynaha loo diyaarshay xalay waxaa madaxweynuhu soo galay aqalka koongareska saacaddu markay ahayd sagaalkii iyo toddobiiyo toban daqiiqo oo fiidnimo saacadda washington sacab aan kala go' lahayn oo xildhibaanada labada aqal ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo marti sharaf tiro badan ayaa halkaasi u istaagay oo si weyn madaxweynaha u soo dhoweeyey kadib markii uu salaan muddo kooban uu la dhex maray madaxdii safka hore fadhiday oo ay ka mid ahayn golaha wasiirada garsoorayaasha maxkamadda sare iyo qaar kale oo shicibka ka tirsan oo meeshaas lagu marti qaaday ayuu madaxweyne biden sii istaagay halkii loogu talagalay inuu khudbaddii xalay ka soo jeedsho waxaa gadaashiisa fadhiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka marwo camila harris iyo afhayeenka aqalka hoose ee koongaresa mike johnson oo isagu jamhuuri ah oo labaduba xagga dambe ka fadhiyey laakiin intii khudbaddu ay socotay madaxweyne ku-xigeenka marwo harris inta badan mar alla markii hal weer oo ama jumlad waafiya uu dhammeeyaba sacab aan kala go-ayn ayay la istaagaysay halka uu mike johnson uu marmar keliya istaagayey oo mararkaasna ahayd marka uu madaxweynuhu sheego wax ay jamhuurigu ay ku raacsan yihiin waxaa madaxweynuhu uu si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray waxa uu yidhi kun iyo sagaal boqol iyo labayo toddobaatankii bay ahayd markii ugu horreysay oon koongareska soo galay waxa uu xusay in lix iyo soddon sano uu senator soo ahaa waxaa kaloo uu sheegay in afartameeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne ronald reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeedshay waxa uu yidhi waxaan madaxweyne ku-xigeen u noqday madaxweynihii madoobaa ee waddanka soo mara kii ugu horreeyey barack obama haatanna waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey oo haweenay madaxweyne ku-xigeen ka dhiga intii khudbaddaasi ay socotay oo sacab tiro badan uu maasheynayey oo marar badan qayle iyo sawaxan taageero muujinaya iyo kuwa ka soo horjeedaba ay isku dhafnaayeen waxaa madaxweynuhu soo hadal qaaday saddex iyo toban jeer madaxweynihii isaga ka horreeyey donald trump sidoo kalena waxa uu saddex iyo toban jeer oo kale uu xusay ereyga ah cadaalad markaan isku soo duubno waxay ahayd khudbad runtii caaqiba lahayd khudbaddani madaxweyne biden waxaa dad badan u arkeen inay ahayd mid uu ugu talagalay ololaha uu kugu jiro in dib loo soo doorto bisha november ee sanadkan labada kun afar labaatanka laakiin haddana khudbadiisa waxa uu ku bilaabay siyaasadda arrimaha dibadda halkii uu arrimaha dhaqaalaha shaqooyinka caafimaadka iyo waxyaabaha dadka dooranaya ay aada u daneeyaan uu horumari lahaa maxay ku dhacda marka waa runtaa colaad ninba meesha bogta ayaa balbashee waxa uu madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda u arkay inay tahay midda ugu fudud ee uu donald trump marka horeba uu ku duri karo waxau xusay xiriirka donald trump iyo putin ay leeyihiin iyo sida uu donald trump aanu doonaynin inuu putin uga hor yimaado waxa uu carabka ku adejiyey in ukraine la taageero oo lagu taageero hub ay iskaga celiso putin iyadoo aan ciidamo maraykan la diraynin waxaana uu dadka u xusay sida maraykanku ay uga soo horjeedi jireen soviet unionka berigii ronald reagan uu joogay ee uu la hadlayay gorbajef hadalkii uu ku yidhi gorbajef derbigaasi waa inaan dubinnaa oo uu ka hadlayay derbigii kala qaybin jiray jarmal berigii shuucigu qaybshay sidoo kale waxaa xusay in cabsida ka timid ukrain darteed ay haatan ku soo biireen nato finland iyo wuxuu yidhi maantada tan oo swedenna loo ansaxshay in ay ku soo biirto nato oo halkaasi madashii uu ka sheegayna uu fadhiyey ra-iisul wasaaraha sweden oo iyagu in muddoaba ahaa dhexdhexaad dhinaca arrimaha gudaha cabdiraxmaan markaad eegto maxaa ugu weynaa wixii uu madaxweyne biden xalay xusay ee khudbadiisa ku jira haa arrimaha gudaha waxyaabo badan ayuu ka xusay oo lama soo koobi karo waxyaabihii uu ka hadlay shaqaalaha iyo shaqooyinka ay qabtaan iyo shaqada badan ee maamulkiisa uu curiyey intii uu joogay ayuu ka hadlay waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu ka qabtay soo galootiga iyo inuu diyaar u yahay inuu saxiixo wax alla wixii sharciya ee arrimaha dadka derbiga ka soo boodaya lagu xakamaynayo arrimaha dimuqraadiyadda ayuu iyadana aad ugu nuuxnuuxsaday oo uu yidhi dalka ma jeclaan kartid oo keliya markii aad badiso taas oo loo arkay inuu ku durayey madaxweynihii hore donald trump oo ilaa maanta aan ogolayn in laga badiyey doorashadii labadi kun iyo labaatankii sidoo kalena wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday markii uu arrimaha gudaha ka hadlayey dhinaca dhaqaalaha oo uu yidhi dadka dhaqaalahoodu hooseeyo waa in wax weyn laga qabtaa waxa uu yidhi waddankan maraykanka waxaa ka jira ilaa iyo kun bilyaneer waxaana ay baxshaan in ka hooseysa boqolkiiba sagaal keliya cashuurta haddii aan soo noqdana waxa aan rabaa buu yidhi in cashuurtaasi aan gaarsiiyo boqolkiiba ugu yaraan shan iyo labaatan taas oo wuxuu yidhi wax badan ka tari doonta dhaqaalaha dalka waayahay ugu dambeyn cabdiraxmaan waxaa xalay dad badani ka cabsanayeen inuu madaxweynaha khudbadda ku margado ama uu kala ilaabo waxa uu qoran oo khudbadda ku jiray maadaama lala daba joogay wawaayeel oo kow iyo siddeetan sano buu jiraa wax badanna ma xusuusto imtixaankaas xalay ma ka gudbay madaxweyne biden haa colaada waxa aan isleeyahay si weyn ayuu ugu guulaystay inuu dadkii xalay uu tuso inuusan ahayn oday tabaalac ah oo aan kala xasuusanin waxa uu yidhi si xooggan oo quwad ay ka muuqato oo xayinimo dheeri ah ayuu dadkii daawanayey uu u muujiyey qaar badanna uu ka saaray shakigii ku jiray oo ay ku lahaayeen koob iyo siddeetan sano ayuu jiraa wax ma kala xusuusanayo talow haddii mar dambe la doorto muxuu noqon doonaa ayaa uu shakiga ka baxshay kadib markii uu hadal dhiirimaad badan oo quwadii ku jirto uu khudbaddii xalay kale ku soo jeedshay weliba colaado arrintaasi ku saabsan da'da madaxweynuhu xalay uu ku kaftamay oo dadkii uu ka qosliyey waxa uu yidhi markaad da'dayda gaarto waxaa dhici karta inaadan si waafiya oo culus ama si lagaaga bartay aadan u ordin laakiin buu yidhi da'diisa qofku ma ahin ee waa da'da ra'yigiisa inta ay jirto laakiin weli kuwa ka shakisan awooddiisa ku saabsan sida uu wax u xasuusan karo waxa ay isweydiinayaan talow marka uu bilaabo khudbadaha ololaha iyo ka jawaabidda su'aalaha uga imaanaya dadweynaha uu dhex mari doono sidaa xayiga ah ee uu xalay u hadlay ma uga jawaabi doonaa mise sidii haatan ka hor dhacday ayuu wax badan isku khaldi doonaa waa u wada joognaa wixii ka soo kordha
kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow oo u waramayey tabaftiraha v o a maxamed colaad xasan haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno xuska maalinta haweenka adduunka ee sideedda maarso xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ay ku beegan tahay maalinta haweenka dunida barnaamijkeena faaqidaada toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa kaalinta haweenka soomaaliyeed ee ka qaybgalka arrimaha siyaasadda nabadda dhaqaalaha horumarka qoyska ganacsiga iyo waxbarashada barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah sacdiyo maxamed nuur wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka haddaba munaasabadda siddeedda maarso maxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka reer hirshabeelle wasiira sacdiya ayaa marka hore ka jawaabaysa aadaa umahadsan tahay barnaamij waan ku dhowahay munaasabadda sideedda maarso oo haweenweynaha adduunka oo dhan ay u dabaaldegaan soomaaliya adduunka ay qeyb ka tahay munaasabadaasna si aada iyo aada ayaa dalka soomaaliya looga xusaa deegaanada maamul goboleedyada o dhan laga xusaa caasimada laga xusaa ay hormuud u tahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha la ah maamul goboleedyada oo hoos taga wasaaradda federaalka marka si aada iyo aad ayaa siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo haween ahaanba a looga qayb galaa looga xusaa dalka soomaaliya o dhan
wasiir sacdiya waa mahadsan tahay waxaan markan kusoo dhaweynayaa farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxiyo adiga dhankaada markan soo dhawow
waa dhowahay dhammaan waxaa salaamaya wasiiradeeda wasiir dowleyga wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda hirshabeelle walaashay xaawo oo ka socota bulshada rayidka iyo anigoo farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo adigoo xuseen xasan dhaqanaa daadiyaha barnaamijka waxa waaye waan kaaga mahad celinaya waqtigaaga qaaliga iyo qiimaha badan markaan taas kasoo gudbo horta waxaa waaye sideedda maarsa waxay yaara u tahay haween weynaha adduunka markii la dhaha sideedda maarsa marxalado badanaa jiro iyo xaalado badan waxaa waaye xaaladahaas iyo wax walboo jira haweenka soomaaliyeed kaasasan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan hadday tahay nabadda bulshada siyaasadda horumarinta qoyska iyo dhaqaalaha oo aa ku tiirsan yahay boqolkiiba sagaashan ay tahay lafdhabar haweenka hooyada suuqa wax ku gado iyo hooyada dhaqaaleynayso remiga ee reerka baadiyaha jooga doorkeeda ka qaadanaysa marka waxaa waaye maalinkan maalin mudan waayo waxaa uga hambalyeynayaa kaasasan haweenka soomaaliyeed haweenka reer hirshabeelle iyo haweenka reer gobolka hiiraan waxaan dhahayaa hambalyo dhammaanteena iskaga hambalyeyneynaa doorka markaa usoo laabta haweenka ay leeyihiin siyaasadda haweenka siyaasadda waxay qeyb weyn ka yihiin xalinta nabadeynta isu keenidda iyo dhisidda dowlad wanaagga waxaa aragnaa mar walbo markao khilaaf dhacaa farxiyo waa mahadsan tahay waa waa waa gudageli doonaa arrimahaas markan waxaan siinayaa xaawo maxamed ibraahim oo arrimaha bulshada ka shaqeysa
asalaamu calaykum walaal waad mahadsan tahay barnaamijka wasiiradda iyo gabadha kaloo igula jirto barnaamijka aad ood u mahadsan tahay walaalow horta gabdhahan aniga magaalada muqdishoaan joogaa waxaan joogaa maxaan dhahaa duurka maxaan dhahaa meesha barkacyaasha u degan yihiin saacadan hadda aan kula hadlayo meeshaan kusuganahay walaalo macaano anigoo magaaladii jooga aniga waan aqaanaa horta muxuu aha sideedda maarsa aniga ahaantayda laakiin dadka aan la joogo oo haweenka ah oo masaakiinta ah oo duurka joogo ma yaqaanaan muxuu ahaaye sideedda maarso weligoodna ma maqal wax ka socdana ma arkin wax ka galay ama wax inay maalintaas jirtaba wax dad maqle maaha waana haweenkii soomaaliyeed waa haweenkii dayacnaa waa haweenkii muxua barakacyaasha ahaa mana yaqaanaan sideedda maarso wax sideedda maarso quseeya ama ka socda ama lagu sheegayo hadal ahaan ama wax qabad ahaanna dad weligood arkay maaha
xaawo waa mahadsan tahay wasiir sacdiyo markaan adaan kusoo gelinayaa qadka waa maqlaysaa xaawo siday hadalka u dhigtay haween waxaa jiro aanban aqoon u lahayn sideedda maarso iyo waxa looga hadlayo bal taa haddii aan ka gudubno bal waxaad noo sharaxdaa kaalinta haweenka ay ku leeyihiin haddii aan ku horumarno dhanka siyaasadda ee hirshabeella wasiir ka tahay wasaaradda haweenka bal kaalinta ay haweenka ku leeyihiin matalaad saxa ma ku haystaan mase waxbaa ka dhiman
wallahi aada umaasan tahay barnaamijka haweenka iyo siyaasadda horta siyaasadda de- haweenka duurweyn waa ku leeyihiin inkastoo ay jiraan arqabado ah maadaama ay ay siyaasadii ay maanta ay ku salaysan tahay waxa la yihahda four point five oo qabiil iyo loo kala qaadanayo odayaal ay maaragtay ay soo xulayaan dadka siyaasadda beeshooda uga soo qeybgelaya inta badan arqabadaha waxay ku yimaadaan dhinaca dhaqanka oo inta badan haweenka aan u ogolayn inay kuraasta ku fadhiistaan dhawaan adiga intii laga soo bilaabo ilaa iyo carso ilaa iyo imbagaati horban fivekaas ayaa gabdhaha maaragtay iyo dhaqanka oo siyaasadda gacanta goydiyiin iyo arqabad kala kulmaan saasay tahayna gabdha aan seexanin oon fadhiisanin qof gurigeeda kaalay la dhahayo horta ma jirto gabdho waxaa jira siyaasadda ugu dhulduloolo dalka inay wax ka dejiyaan dalka inay arrimaha meelaha looga arrimahayo ay ka qayb qaataan gabdho istaaganaa jiro oo guryahooda kasoo baxay inta badanna ku guuleysta inay reerkooda kasoo dhexbaxaan oo ay ka keensadaan ama ay helaan magacaabista oo kale ee sida golaha guurida maamulada la magacaabayo golaha deegaanka oo kale iyana gabdho waa soo galaan oo annaga hadda degmada ugu horeysa oo la dhisay jowr iyo workshop aada iyo aad ayaan uga qayb qaadanay wasaarad ahaan in haweenka qaybtooda ay kasoo galaan marka horta qof gurigeeda joogto qof wacaysa male carqabada kaliya ee gabdhaha ay la kulmaan waxaa ugu weyn in dhaqankii ay inta badan ragga ay u ogol yihiin inay soo saaraan ay gabdhihii ay u jiidaan kuraas
wasiir sacdiya waa mahadsan tahay farxiyo adiga dhankaada siday hadalka u dhigtay wasiiradda oo ah in haweenka ay kaalin ku leeyihiin laakiin dhaqanka uu caqabad ku yahay ma kuu muuqataa inay taa jirto ah wa- waa waa ii muuqataa oo waxyaalaha keenaya waxay tahay gabadha markii wasiir la siinayo wasiirka dowladda bixiso xildhibaano iyo waxaa tago dadka ku matala qabaa'ilkaas markay geynayaan waxay geeyaan nin ee ma geeyaan gabar xildhibaanadoo kale waxaa soo xula nabadoonno iyo ugaasyo waxay mar walba ay soo xulaan ay keenaan niman ayagoo ka cararaya inay haween hogaamiso qabaa'ilada haweenka ay matalaan iyo dadka haween ee ragga ay matalaan siyaasad ahaan iyo qoys ahaanna way kala sarreeyaan haweenka waxaa waaye hooyo hooyada waxay og tahay caqabadaha qoyska ka jiro baahiyaha daruufaha nololeed ayadoo midaas fiirinaysaa marka haweenka gabadhii ama wasiir ha ahaato ama xildhibaan ha ahaato waxay dhexda u xiranaysaa qof walba oo soo raadiyo ama qoyskeeda ahaato ama dad kaloo asxaaba noqoto inay dhabar ku xirato la raadiso ee u raadiso markii laga soo tago xildhibaanadii wasiirada dowladaha waxay bixiyaan guddoomiye gobol guddoomiye degmo saraakiila la magacaaba salisyada booliiska oo kale doorka haweenka ma muuqdo caqabado badan haweenka ku gadaaman caqabadahaas ayagoo haystaan ay dareemayaan haddana haweenka waxay diyaar u yihiin inay geed gaaban iyo geed beer ay u fuulaan ay matalaan ay dowladda la shaqeeyaan gabadha waxaa dhici karta iyadoo xilki loo diiday inay dowladda la shaqeyso oo nidaamka dawliga ay rabato ay diyaar u tahay laakiin ninka ragga ee waxaa waaye kan qoriga qaato dagaalamo raadiyo colaada ka shaqeeyo gabadha laakiin waa degdemi waxay demisaa dhibaatada ninka og oo furiyo oo colaadaha siyaasadda intaba gabadha soomaaliyeed degdemisay u tahay marka waxaa loo baahan yahay caqabadihii sida looga bixi lahay iyo horumarkii haweenka in laga shaqeeyo dowlad wanaagi farxi waa mahadsan tahay xaawo inkastoo arrimaha bulshada aad ka shaqaysid iyo barakacyaasha ma kuu muuqataa sida ay farxiyo iyo sacdiya hadalka u dhigeen in dumarka kaalin muuqato ay ku lahaan lahaayeen ama hadda qayb ahaan ay ku leeyihiin laakiin caqabadaha haysta inay tahay dhanka dhaqanka
walaalow horta way ii muuqataa laakiin horta waxaaba meesha ku jira annagu inaaban nahay dad la og yahay dad inay haweenka soomaaliyeed maxaa laa ka mid yihiin dad noloshooda iyo dayskooda meeshay ku beesgelaysan ama noloshooda iyo ayagaba la ogyahay dad jira inay yihiin horta inay meesha ku jirtaa la rabaa midda kaleeto aniga waxaan dhihi lahay gabdhaha nagu matala dowladda gabdhaha wasiirada noo ah gabdhaha xildhibaanada noo ah gabdhaha madaxda noo ah gabdhaha mas-uuliyiinta ah oo anaga dowladda ku fadhiya ururka haweenka inay soo bataan gabdhahooda ay soo saaraan maxaa banaanka ka jira gabdhihii reemiyigahaye soo barakac maxay ku nool yihiin maxay ku sugan yihiin wax ma bartaan caafimaad ma helaan dowlad iyo inay xukun iyo ka qayb galaan iskalaaf horta ayagu maxay ku nool yihiin maxay ku sugan yihiin oo gabdhahaas maxay mudan yihiin in lasoo arko horta sow kama horeyso dowladda hadda waxaa nagala joogto wasiirad sacdiya ayadaa kuu jawaabaysa wasiirad ma ka warqabtaan duruufta haweenka kuwa banaanka ku nool ama barakacyaal ha noqdaan ama miyi ha noqdaan sida ay u nool yihiin
horta walaasha xaabo aaday u macsan tahay annaga waxaan guryaha nooga soo baxnay oon banaanka u istaaganahay waa gabadha baadiyaha joogto gabadha buushka ku dhibaataysan gabadha dariiqa lagu kursanaayo inaan codkeeda meel aan uga hadli karin aan soo fadhiisano ayota go-aankeena uu yahay bahana ma aha inaan annaga aan ku raadsanayno ama aan aan wixii aan ku dhigmanayn oo haween basheerto inaan ka warqabi weyno ma aha hadda gobolka banaadir aan joogaayi karaa walaasha xaawo waxaa guddoomiye ka ah gobolka banaadir gabadh aada u firfircoon aadna uga shaqaysa arrimaha haweenka jawaahir baa qabta saamta u malaynayo jawaahir inay gabdhaha buushiska joogo iyo meelaha qorcosiga ay ku yihiin barakacyaasha ay ka warqabta aniga saan aan aan aan aan dadaalkeeda iyo shaqadeeda aan ku ogahay dhowr jeerna aan ku fiirsanay iyadoo dhar iyo iyo wax u geynayso wax u qaybinayso iyada iyo wasiiradii oo dhimatay alinji maxamed diiri allah u naxariisto aad ayay haweenka degaan ay uga warqabeen waxaana u xil saaran gobolka banaadir jawaahir baarqab ma u malaynaya inay maaragtay ay ay iyadoo matalaadaas ay kusoo gobolka banaadir inay ka warqabin aniga u malayn maayo gabdhaha barakacayaasha xaawan waxaan rabnaa inay gabadhaasi oo gobolka u matasho inay la shaqayso degmooyinka gabdhaha guddoomiyaha ka ah inay isku xirto civil society iyo siyaasadda ma kala maarmaan civil society aan ahay ani siyaasad kuma jiro wax maku ma lagu hagaajin karo degmadaas ay barakacyaasha ku yihiin gabadha guddoomiyaha ka ah iyo haweenka gobolka gabadha guddoomiyaha ka ah haawo iyo haddii isku dhan yihiin iyada gabar ma ku dayacmayso maaragtay banaan saan aniga aan ka warqabo marka iyadaas masaajidka u xil saaran gobolka wixii looga helaayay wixii kalena waxaa u xil saaran guddoomiyaha ururka haweenka jawaahir barqab waxaan ku ogahay dadaal iyo shaqo badan farxiyo waxaa tahay guddoomiyihii ururka haweenka gobolka marka la fiiriyo haweenka in matalaada dhinaca siyaasadda ay yimaadaan oo haween ay soo muuqdaan oo keliya miyaa waxa ay xoogga saarayaan mise waxa ay ka warqabaan duruufta ay ku nool yihiin haweenka barakacyaasha ah iyo kuwa miyiga ku nool ba waa ka warqabtaan ma ahan ina siyaasadda iyo qoondadii boqolkiiba soddon aan raadina waqti aan gelina waxaan waqti gelinaa oon adeegayaal u nahay oon u adeegnaa oon volunteer ugu adeegnaa haweenka barakacyaasha iyo maamada remiga biyobaxadoo kale markay dhacdo waxaa waaye waxaan ka qayb qaadanaa in dadkaas dib u dejin loo sameeyo in dadkaas guryihii laga soo saaro in dhibaatadii caqabadihii haysta lala qaybsado hooyada baadiyaha jirta markay abaaraha dhacaan dadka ugu badan ee qaaraanka aruuriyo ee sanduuqyada furo ee xoolahooda gado ee hantida soo furo waa gabdhaha annagaa u ololeyno annagaa ka shaqeyno doorkii aan ku lahayn bulshada ama dadkii gabdhihii naga dambeeyo oo bulsho ahaayo qoyskaayo xaafadda u joogay waxaanahay dadka u qareemayo u adeegayo caqabada ay haystaan kofta haddoo dhacoo kale xadgudub gabadhaad uu ku dhaca dhibaato gabadha loo geysto baahiya kaas ee waxaa jirta badanaa aan ku xalino qoysaska xaafadaha dhexdooda ana bulshada la geeyo inta aan banaanka lagu xaliyo inta inta gudaha aan ku xalinay inta banaanka imaadana waxaa badan inta gudaha lagu xaliyo marka waxaan isdhihi karaa doorka haween ahaan ama guddoomiye urur ahaan waxaa waaye mid la qarin karo ama mid lo banaanka yaallo waaye waxqabad iyo wada shaqayn iyo fikir iyo wacyigelin waxyaalaha ugu badanoo dadka u sabameyn waxaa kamid a wacyigelinta ka qayb qaadashada nabadda horumarinta caqabadaha marka biyaha ay imaadaan ama abaaraha ay imaadaan ama meelaha culaysyada ay ka jiraan inaan digno in aan u doodno dhaanna in laga diiyo la dhaha waxaas cid laga yeelaya mala shaqadaas waa haweenka soomaaliyeed ay dhibaato ku tahay inay kasoo qayb galaan hay-adaha shaqaynayo inay ka qayb noqdaan shirkadaha qaadanayo waxaas ayaan inaga ka shaqaynaa bis ma aan dorkeyn inaa siyaasad ka shaqayno koondadii boqolkiiba soddon aan raahina okay waa waa waa mahadsan tahay farxiyo xaawo in arrimaha siyaasadda oo keliya xoogga la saaro waa ay muuqataa markaay noqoto dadka barakacayaasha ah dhibaatooyinka ay qabaan kolley dad siyaasad ka warqaba ma aha laakiin noloshoodii ay la dagaalamayaan waxyaabaha caqabadaha ama culeysyada aad dareentaan marka ay noqoto ilaalinta dadka barakacayaasha ah ee meelaha cidlada degan kan haween ahaan maxaa nooga sheegi kartaa walaalo macaano barakacayaashu dad mustaqbal iyo u baahan waayo nolol waa dad soomaaliyeed waa hooyooyin dayacan waxay u baahan yihiin in muxuu ahay haddii xataa hadda dhul ayagu ay leeyihin ma degana habeenba meelaa laga raraa habeenba meelaa muxuu ahay la dejiyaa guryo ay dhistaan oo fiican oo qabowga iyo kuleylka iyo ka qaban ka galaan ma qabaan waa dad iska dayacan ani marlii waxaan xusa aan codsanaya gabdhaha dawladda noogu jira waxa aan arkayna inay nala arkaan oo muxuu ahay gabdhahaas ay indhahooda saaraan ay mas-uulka ka yihiin waxa ay qabaan waxa ay ku nool yihiin sida ay ku sugan yihiin waan ku celinayaa inay gabdhahaas indhahooda ku arkaan aan jeclaan laha waxaan u sheegna waxaa ka fiican waxay ayagu indhahooda ku arkaan doorka haweenka ganacsiga aaday ugu fiican yihiin haddaba qoryo ee duurka kasoo guraanay goobaystaan waa dad haddii wax loo qabto wax qabsan lahaa waa dad barakaca ka bixi lahay haddii nolol shaqo loo abuuro ganacsiga aaday ugu fiican yihiin wax garab qabto garab istaago unbay la-yihiin
waa mahadsan tahay farxiyo haddaan adiga kugu soo laabto mar kale marka laga soo gudbo dhinaca siyaasadda iyo arrimaha kale ee barakacyaasha iyo noloshooda iyo siday wax yihiin haweenka waxa ay ku lug leeyihiin arrimo kale oo ay ka mid tahay ganacsiga maxaa ku tilmaami lahayd doorka haweenka ee dhinaca ganacsiga waa magaalada beledweyne waa magaaladii ganacsiga waa magaaladii dhaqaalaha waa magaaladii horumarka sidaa ognahay magaaladan beledweyne boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka ganacsada ama ganacsatada waaweyn ama leebalka dhexe ama leebalka hoose ku jiro waa haweenka hooyada waxaa waaye midda beeraha lahayd ee qudaarta keenaysay ee cooska keenaysay beeraha ay baxayeen iyo hooyadii kale ee waxyaalihii kale nolosha aasaasiga wado door weynay dhaqaa ay ganacsiga ku leeyihiin walow aanan ragga soomaaliyeed aysan u diyaarsanayn inay gabadha soomaaliyeed ee ganacsiga aysatee dhaqaalaha ka shaqaynaysa ay mar walba ay inay dhacdo caqabado badan oo ka imaadaya dhinacyo kala duwan dowladdii oo gaabis ah oo waxaa waaye caqabado fara badan ay jirto ganacsigii oo waxaa waaye maalinba wajiy badan samaynayo ma haystaan marka doorkii haweenka oo ganacsiga uu muuqdaa laakiin garab istaagii iyo makabkii ama uhiilintii ama hooyadii maanta waxaa dhici karta ganacsigeeda inay boqolkiiba toddobaatan ay ka biisho qoyskaas ama boqolkiiba boqol qoyska ay ka biisho ayada ay noloshaas fangarayso waxyaalahaas badan hooyadii oo duruufahaas ku jirto haddana umad oo marna kama niyad jabta inay hogaamiso dhaqaalihii iyo qoyskii waa midda u heelan waa midda dhexda u xiratay waa midda ilmaha waxbarashada ka bixisay jaamacadaha ka bixisay ganacsiga aan maanta la dhayalsan karin ee magaaladan beledweyne ay ku salaysan tahay waxaa waaye dadka lafdhabarku oo canshuurta bixiyo oo dhaqaalaha laga qaado waa haweenka soomaaliyeed waa gabdhihii ree hiiraan waa gabdhihii reer beledweyne waxaa waaye in mar walbana lagu dhiirigeliyay mudan yihin gabdhahaas
waa mahadsan tahay farxiyo wasiire sacdiyo wasaaraddii haweenka adigaa mas-uulkeeda nagala joogo marka laga soo tago matalaadii dhinaca siyaasadda haweenka waxay qayb ku leeyihiin arrimaha ganacsiga kan wasaarad ahaan wax kaalin ah oo aad ku leedihiin ama taageero aad u samaysaan ama xirfado iyo tababaro aad u samaysaan haweenka ma jira oo dhinaca ganacsiga gabdhaha hirshabeelle dhowr beer ayaa waxaa aan u sameynay hay-ado waxaa jiro haweenka caawiyo waxaan u sameynay tababaro ay harqaaman in lagu tababaro markay tababarkaas dhamaysato harqaankii la siiyo iyo daaqad baati ay ku bilowdo ay suuqa la fadhiisato ay iyada ku shaqaysato ama gurgeeda ay dhex dhigato waxaa kaloo jira gabdhaha baahiyaha gaarka qabo dadkan naafada ah inaan ku sameynay inaan ku gadno caawdii iyo rinjigii iyo bahalihii ay ka falaayeen masabta iyo dambiisha iyo xaaqimanka ay noloshooda maalmeedka ay ka raadsadaan markay ay bishii ay joogaan ama laba bilood waxaa loo dejiyaa cawdaas iyo rinjigii iyo maxaarkii wixii wax dulanayay bishaas inta loo qaybiyo meel oo loo ijaaray oo isugu yimaadaanha jiro gabdhaha naafada midba lagu hala mid gacan la mid garbuuranayso kulli waxaasay samaystaan ayagaa suuqa geysto babisay ka samaysanayaan suuqay geysanayaan xaaqinay ka samaysanayaan suuqay geysanayaan si noloshooda maalmeedka ay uga raadsadaan wixii markaas awoodoona ah annaga ama aan beyadka helno ama annaga jeebkeena aan ka dhiibno waxaan aad aan maaragtay aan aan aan indhaha ugu haynaa gabdhaha danyarta ah ee hadda buushashka degan ee kasoo barakacay ama dagaaladii ama fatahaadkii kasoo biyo baxay ee habeenkiina buushka u hoydo subaxina waxaan u samaynaa inay maaragtay kuwa liita oo sida gabdhaha curyaaniinta ah gabdhaha yaryarka oo waxbarashada sheegay oo hooyooyinka iyo awoodi waayay inay tiiga ka bixiyaan harqaamankaasaan u tababarnay gabdhihii kale oo xoog galana waxay maalintiin u baxaan inay dhar soo dhaqdaan inay maaragtay hoy kusoo qabsadaan inay suuqa yaayo dhistaan qofku markaas lugiisii dhexdii dhexaad ay u qaamil tahay kuwa naafadaha ayaan xooga saarnaa aan ka warqabnaa oo mar walba aan maaragtay si ay u helaan maalmaalmeedkooda aan ku dadaalnaa inaan aan siino agabkii ay ka shaqaysan tahay waa waa mahadsan tahay wasiir sacdiye xaawo markaada haweenka waxaa sheegtay in qaar barakacyaal ah oo aada la shaqayso ay jiraan haweeney bannaan degan mar walba culeysyo badanaa soo wajihi karo bal ka waran culeyska iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay haweenka kala kulmaan marka ay timaado kufsiga iyo xadgudubyada kale
muxuu ahay horta meesha hadda haweenka aniga aan la joogo oo mar layo xogtooda aan ogahay waxba dhibaataa kama hel arkaan muxuu ahay meesha kufsi dhibaato kale ma jirto oo hadda aniga meeshaan aniga wax aanan arkin maka ma sheegi karo kufsi wax sheeganayay wax dhibaato oo loo soo xumeeyey ma arkin laakiin inay undayacan yihiin oo duur ay joogaan ilaahay ku nabadgeliyey oo maro xun iyo tiir xun ay uun magansadeen ay ku hoydaan unbaan ku hayaa oy dayacan yihiin oy baahan yihiin oon meesha lagu ogeyn oon waxba lagu siin aniga intaasaan ogaa laakiin naag haddana waa lay kufsaday ama waa lay jir dilay ama waa lay dhibaateeyey weli isma arkin oo ilaahay haddana nooma keeno laakiin baahida xanuunka dhibaatada dayaca maro yar oo adiga ama xijaaba buus lagu ooday aniga dayacaanaaba ii muuqda aad iigu muuqdaba qofkii islaam oo rabta inay aragtana way soo arki kartaa guryo ma haystaan maxaa la dhahaa dayacaasa haysto biyo ma haystaan rafaadkaas oo meel mugdidayniila duurka dayniil hadda adiga aan kula hadlaayo aan fadhiyaa haddadan nabadgelyo way ku qabaan dhib kale ma qabaan laakiin way dayacan yihiin marka xaggee nolosha ka helaan haddii meel nabada ay degan yihiin qofkii nolola u baahan yahay xaggee meel u xogsa tagaan subii waxay aadaan goofafkay aadaan duurkay degan yihiin haddaba aan kula hadlaya call video xataa laba saddexdiina waa igu arki kartiin meel duurhay fadhiyaan shashkaasay ku hoydaan salaadii goofafkay aadaan midda inay dhar soo dhaqda helaysa midda inay qoryo inta duurka kasoo gurto haddana suuqa u iibgeynaysa midda soo tuugsanayso magan allay leh xataa bac ma haystaan bac maanta kulaylka iyo qabowga ee roobka da-ayay dadkii ay soo qaadeen waa barakaca ahay oo soo qaada biyaha waa dayacan yihiin banaankaasay joogaan buush ma haystaan guri ma haystaan qofka islaama inay aragta rabto oo warkeena beeninaysana waa u imaan kartaa wa waa mahadsan tahay farxiya cabdirashiid haweenka waxaa la tilmaamaa in qaarkood ay fursado u heleen in waxbarasho ay helaan kuwana weli maaragtay waa ay adag tahay inay helaan waxbarasho adiga kan urur haween ahaan ma ma jirtaa qorshe aad ka leedihiin ama idinkaga diyaarsan dhinaca waxbarashada haweenka barakacyaasha iyo kuwa danyarta ah ee magaalada jooga
waa mahadsan tahay waxaa waaye maalmo dhow waxaa soo gabagaboobay oo caasimada dowladda hirshabeelle ee magaalada jawaar lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlaayay caqabadaha iyo duruufaha iyo baahiyaha ku gadaaman maamulka iyo degmooyinka kaasatan annaga ka haween ahaan focuskeen wuxuu ahay caqabadaha haweenka haysta hadday ahaato haweenkii ka weynaaday waxbarashada u baahan farsamadii gacanta ama waxyaalihii markaas noloshoodii iyo aqoontooda lagu kobcin lahayo hadday ahaato gabdhihii yaryar tahay oo iskuuladii dugsiyadii in laga shaqeeyo waxaad og tahay dowladda soomaaliya inay qaadatay macalimiin in gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin loo qeybiyey la daadejiyey waxbarashadii degmooyinkii ay joogaan iskuuladii laga furay diyaarna ay u tahay dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle in ay la helo haween iyo waxbartay aqoon leh hogaamin leh xirfadahooda kor u qaada badanaana soomaalidu waxay dhahdaa gabar waxbaratay oo bulsho waxbaratay sababta loo dhahayo waxay tahay hooyadan gurigay joogtaa cunugeeda markuu dugsiga ka imaado waxay rabtaa inay waxay ayada barto ilaa inay ayadaa guriga joogto cunugii iskuulka ka imaada in cashiradii loo meeriyo waxyaalihii laga saxo waxaa sixi karo oo guriga joogo oo reebi mar walba aanan meel u dhaqaaqin waa hooyo marka annaga ka door ahaan annagoo wasaaraddeeni kaashanayno waxaan xoogga saarnay shirkii maalmahan dhan socday aan ku falanqayno sida haweenka reer shabeelle khaasatan degmooyinka iyo tuulooyinkii kuwii la xureeyey iyo kuwa xureysnaayba loo geynayo waxbarashada gabdhaha hadda waxbarashada way dhigtaan macalimiinay yihiin jaamacaday dhigaan dhakhaatiir waaye isbitaaladay ka shaqeeyaan iskuulladay ka shaqeeyaan waxaa og tahay in magaaladan beledweyne macalimiin lagu qaatay macalimiinta qayb waxaa ka ahay gabdho waxbartay marka waxaan diyaar unaa u diyaarsanahay inay qaybtii iyo kaalintii waxbarashada haweenka ay lahaayeen aan marba la xaqirin ee aan banaanka keeno kuwii ay fursadaha dhaafeenna fursadooyin kale loogu bedelo loogu faa'iideeyo kuwa hadda taaganna ayaga naftirkooda la kobciyo oo la barbaariyo oo waxbarashadiiyo free eh la siiyo waxaa ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state dadaalka weyn ee ku wada waxbarashada waa mahadsantihin waa waa mahadsan tahay farxiyo wasiir sacdiyo waxaan joognaa hirshabeelle gaar ahaan ama in badan oo ka mid ah deegaanada hirshabeelle kama shaqeeyo lacagta shilinka soomaaliga dadkuna waxay isticmaalaan taleefanada lacagta la isugu tuuro waxaa jiro dad miyi ka yimid ama danyar ama dadaan aqoon saas u lahayn wasaaraddii adigaa joogo oo haweenkii meesha ku matalayo bal ka waran culeyska intaa la eg haweenka uu haysto oo mar walbo wixii ay shaqaysteen ama waxay lahaayeen ka dhumaya marna ma isku soo qaadeen sidii arrintaa wax looga dhihi lahaa
wallaahi naqcadaha dalka ka jiro burburka wixii ka dambeeyey wax walba oo oo dhaqan loo lahaa ama hiddo loo lahaa ama lahaansho gaara lahaa wixii oo dhan waa burburan lacagta shilinkaana waxay kamid tahay burburkii wixii dalka ku yimid ayay iyadana maaragtay qayb ka tahay marka maadaama dowladda federaalka hadda ay usoo jeesatay inay dalka maaragtay isu furto haddana shirki ay ku sheegeysay gabadhayda gudoomiyaha fatiyo dalka waa aragtay markii laga imaanayo dowla burge iyo dalalaqsi iyo aadan yabaal iyo warsheed iyo raagaceelle intaasoo isu furan ayaa gabadha hirshabeelle ay isugu timid caasimadeeda degmada jowhar intaasba awal lama haysanin hadeeraa la helay marka fursado badan oo isu soo dabxigaa jiro haddii dalku isku furmo oo cadowgan dhexda ku jiro laga saaro arrimihii bulshada adeegi bulshada loola gaarsiiyo waxbarashada la gaarsiiyo caafimaadka la gaarsiiyo bulshada wixii ay laheyd ay dhaqan u laheyd ama ay lahaansho dal ahaan soomaali u laheyd ay soo ceshato markaas ayaa maaragtay wax yar ay ka dhiman yihiin sida aan rajaynayno dalkana inta badan waa isu furmay lacagtaasna waxay kamid tahay qarankii dhammaa ee burburay ay kamid tahay lacagtana lacagta qaranka soomaaliyeed ay ay ahayd
waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka maanta oo kale sideedda maarso dunida waxaa laga looga dabaaldegaa maalinta haweenka iyagoo kaalinta ay bulshada ku leeyihiin xagga horumarka iyo xaaladaha kale ee bini-aadinimada iyo meel walba ay noqotaba looga hadlo marka aan soo koobno marxaladda waddanka uu ku jiro xaawo adigan kugu hormarayaa maantoo kale in loo dabaaldego ama micnaha sideedda maarsaba la sheego inay tahay maalin haween wax kula muuqdo oo la sheegi kara ma tahay mise ma ah wax aan ka ognahay oo ma aan maxaa la dhahaa aniga waan maqlaa sideedda maarso jee qof magaalo joogaan ahay laakiin dadka aniga aan ka hadlaayo hadda oo jee meesha ila joogo sideedda maarso ma yaqaanaan wax ay ka ogyihiin ma jirto wax ka soo gala oo muxuu ahay la yidhaahdo si maanta waa faystadiini ama muxuu ahay sideedda maarsaa saan maxaa la dhahaa maanta loo faystayna ama ay ka ogyihiin ma jirto dadka haddii ay muxuu ahay ay la xiriiri lahaayeen ama ay wacyigelin ka haysan lahayen sideedda maarso ama wax dheef ay ka heli lahayen ama maalin ay leeyihin maanta waa maalinteeni oo dabaaldegaasaan qabna oo ayaga xataa nafsiya nolol ahaan isbeddel maalintaas keliya ay dareemi lahaayeen xataa way xasuusnaan lahayen sanadka sanadkiisa way ogaan lahayen laakiin sideedda maarso waxna kama helaan waxna kama oga wax ay ka yaqaaniina male sanadkan sanadkii ka horreeyey sideedda maarso aniga waan ka hadlay waana la hadlay gabdhaha mas-uuliyiinta noo ah waan la hadlay waan u sheeg waxaan walaalayaalo waxaad sideedda maarsa iyo feestooyinka ku dhigaysaan waxaa mudan hooyooyinka masaakiinta oo duurarka jiifa baahan ooman aradan ilmeheena banaanku maxaa la dhahaa ku tabcaansanaa mudan sanadkaana sidii oo kalean ku leeyahay su-aashii aan weydiiyey oo ahayd maanta waxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa barakacayaasha iyo kuwa magaalooyinka jooga oo noloshoodu ay caadiga tahay adiga adoo noo soo koobaya maalin maantaoo kale maalinta sideedda maarso waxay ugu dhigan tahay waa maalin weyn waa maalin haweenka ay leeyihiin oo haween weynaha adduunka ay leeyihiin marka maanta markii maalinta haweenka markii la dhaho wax haween ay leeyihiin ay tahay way kaaga duwan tahay maalmaha kale dadka barakacayaasha ama dadka banaanka joogana qof walba duur ma jooge wuxuu joogaa meel maamul iyo degmo qof kastana meesha uu joogo nidaamka dawliga uu kula joogaa uu ogyahay waana laga shaqeeyaa oo waa la qabtaa munaasabadaha waa la muujiyaa waxaa dhacdaa sideed sanadkan sanadkii ka horreeyay in haweenka dhammaantood ay soo aruuriyeen degmooyinka maamuladooda deeqa loogu geeyo dadka barakacayaasha ah dad wax dhiibo oo wax sadaqaysta way jiraan maamulka naftirkiisa gacantooda kama marno way garb istaagaan waxaa waaye maantoo kale waa maalinka haweenka leeyihiin annagaa iskale waxaa waaye haweenka meel kastay joogaan waxaa dhahayaa hambalyo waxaa ugu hambalyeynayaa maanta oo ku astaysan tahay maalinta haweenka khaasatan haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaay dadaalkeena iyo dadaalkooda iyo waxqabadka iyo cid walba oo haweenka soomaaliyeed garab istaagayso in la garab istaago waxaa kaloon rabaa inaan meeshan baaqa ugu diro ama aan ugu sheego dadka muxsiniinta soomaaliyeed meel kastoy joogaan hay-adaha wasaaradaha haweenka in la garab istaago gabdhaha barakacayaasha ku dhaq ku jiro qaxootiyada soo barakacay mid colaad kusoo barakacday iyo mid ay abaaro iyo cadowgan argagixisada kasoo barakacdayba in la garab istaago ayagoo ay soo dhowdahay bishii barakaysneed ee ramadaanka xaawo waxaan dhihi lahay walaashay waxaa waaye gobolka banaadir waxaan ku ogahay maamo jawaahir baarqab oo ah qof waxgal leh waxtar leh una diyaarsan una heegan mar walba cid kasta oo gabaroo soo cabato waxyaalo badan oo haweenku caqabado jirayna ka caawisay garab taagan marka in dhaliilaha faraha badan hawada lasu maray waxaa ka fiican in la wada fadhiisto oo waxa ay tabanaysa iyo xaaladda jirta iyo duruufaha ay u tagto waa gabar walaasheeda waa guddoomiyihii ururka haweenka gobolka banaadir ay dhahday caqabadahana ay haysto wixii kalena haweenka soomaaliyeed meel kastay joogaan
waa mahadsan tahay farxiyo waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo marti ay ku ahaayeen sacdiye maxamed nuur wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid xuseen xasan dhaqane barnaamijkaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo kulan dambe nabadgelyo